لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في سورة آل عمران ayaan ku dhex jirnay waxaan darsigeenu ku soo aragnay allah subxaanahu wa tacaala oo mu'miniinta u sheegayo mushriki yacni ahlu kitaabka durkooda iyo dhibka ay muslimiinta gaarsiin karaan haddii ay ayagu diintooda ku toosnaadaan inay tahay yacni dhib oo carabka ah oo keliya laakiin aysan gacan waxba muslimiinta uga qaadi karaynin bal haddii ay la dagaalamaan inay jabayaan oo cararayaan ayuu allah noo soo sheegay cid u gargaaraysana ayan jirin lan yaduruukum ilaa adaa wain yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara uma laa yunsaruun marka weli ahlu kitaabkii baan ku dhex jirnaa ka hadalkoodii duribat calayhim adillatu aynamaa tuqifuu duribat waxaa la yeelay oo la laasimiyey calayhim ahlu kitaabka dushooda waxaa la laasimiyey addillatu dulli ayaa la laasimiyey duribat calayhim adilla yacni waxaa loo jeedaa allah baa laasimiyey oo dushooda yeelay addillatu waasagaar liidnimo iyo dullinimo ayuu allah subxaanahu wa tacaala yeelay marka dulligaas baa maaragta dushooda saaran aynamaa tuqifuu meel alla meeshii laga helaba yacni meel kasta kulligii aynamaa wujiduu xaalad kastoo ay yihiin iyo meel kastoo ay joogaan dulligaas buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu laasimiyey marka waxaa loo jeedaa yacni inay yihiin kuwa khaa'ifiinahoo baqayo oo marna aanan ammaan ku joogin ayay tusinaysaa bay leeyihiin dulliga ilaahay dushooda uu ku maaragtay yeelay dushooda uu yeelay meel kastay joogaan waa khaa'ifiinu qofka khaa'ifkaahoo yacni cabsanaya dadka ka baqayana waa daliil waay waa qof liito weeyaan waa qof liito weeyaan marka dulligaas baaba rabbi subxaanau wa tacaala dushooda yeelay aynamaa tuqifuu meel alle meeshii laga helaba dulligaas buu ilaahay dushooda yeelay ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas ilaa xaala kownihim muctasimiina yacni ahaanshahooga aydiin kuwa qabsaday oo ku dhegay ku dhegay bixablin xarig oo min allahi alle xaggii ka ahaaday iyo wa xablin xarig oo min annaasi dadka xaggiisa ka ahaaday mooye weligood weligood dulligaasay ku dhex jiraan marka alxablu min allah wa xablun min annaas maxaa loo jeeda walxablu min annaas maxaa loo jeedaa mufasiriinta macaanis ku dhow dhow ayay ku wada fasiraan cabdullahi bni cabbaas oo kale markuu fasirayo radia allahu canhuma wuxuu leeyahay ilaa bixablin min allah ay bicahdin min allahi ballan oo allah subxaanahu wa tacaala uu la galo ay la galaan mooye si kale dulli uga bixi maayaan cahdi ilahay inay la galaan wa xablin min annaasina wuxuu ujeedaa wa cahdin min annaas ballan inay dad la galaan oo cahdi iyo dimo iyo egypt iyo ammaan la siiyo mooye weligood khawfkaas iyo dulligaasi ku dhex jirayaan weyaan ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas yacni dulligaasay ku dhex jiraan ilaa in cahdi ilaahay ay ka helaan iyo bani aadamka ay ballan iyo ammaan ka helaan mooye si kaleta kuma badbaadayaan marka macnahan cabdullahi bn cabbaas oo ku fasiray waxaa la qabo dadkii salafka ahaa mujaahid iyo cikrima ayaa la mid ah dadka ku fasirayo macnahaas cabdullahi bn cabbaas oo ku fasiray marka markii la caam yeelo xablullahi waxaa loo jeedaa bay leeyihiin mufasiriintu waxay leeyihiin waxaa loo jeeda huwa caqdu dimmati calayhim wa darbu ljizyati calayhim wa ilzaamu axkaami lmillati calayhim yani xabli min allahi waxaa loo jeedaa dimo inay maaragtay ahlu dimma noqdaan oo muslimiinta ay hoos yimaadaan ximaayadooda ay galaan jizye in dusha laga saaro oo dariiba ay bixiyaan yani inay maaragtay xoolo dhiibaan sanawiyan iyo wax lamid ay u bixiyaan taas baa loo jeedaa iyo inay laazimaan axkaamtii maaragtay islaamka oo diinta muslimku ay lahayd inay laazimaan cahdiga ilaahay kaasaa loo jeedaa bay odhanayaan marka macnahaas waxaa ku fasiraya maaragtay saddexdaas arrimood dimada iyo cahdiga ilaahay waxaa ku fasira alxaafid ibnu kaiir raximah llah ayaa macnahaas ku fasiray ilaa bixablin xarig inay haystaan mooye oo min allahi alla xaggii ka ahaaday oo loo jeedo inay ahlu dimma noqdaan muslimiinta ay maaragtay ay maamulka leeyihiin ay hoos yimaadaan jizyadiina inay dhiibaan oo xoolihii ay bixiyaan uma axkaamtii islaamka inay laazimaan taasaa loo jeedaa alimaam albagawi markuu isagu fasirayo wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa ilaa yani bixablin min allah waxaa loo jeedaa yani cahdu min allahi subxaanahu watacaala waxa weeye an yuslimuu inay islaamaan hal kitaabku waxay dulliga uga bixi karaan inay islaamaan oo muslimiin ay noqdaan wa xablun min annaasna waxaa loo jeeda waa cahdun min almu'miniin bibadli ljizyati aw amaani yani inay jizye dhiibaan oo muslimiintii muminiinta ay siiyaan iyo in muslimiintu ammaan geliyaan oo ammaan la siiyo taun bay maaragtay dulliga uga baxsan karaan ayuu leeyahay marka yani labada macnaba ama maaragtay macnaha uu ku fasirayo ibnu kaiir ama macnaha uu baqawi ku fasirayo waa macaani wanaagsan weeyaan macnihii cabdullahi bn cabaas taabiciinta rag kamid ay ku fasireen ayay la mid tahay weeyaan duribat calayhim dillatu dushooda waxaa la yeelay daliilnimo iyo liidnaan iyo dulli baa la yeelay aynamaa tuqifuu meel alla meeshii laga helo ilaa bixablin xarig inay ku sugan yihiin mooye bimacnaa cahdi iyo ballan inay haystaan mooye oo min allahi ilaahay xaggii ka ahaada ama ay maaragtay ahlu dima noqdaan ama ay islaamaan labada macnaba wa xablin min annaasi cahdi oo dadka xaggooda ah mu'miniinta loo jeeda annaaska hadda waxaa loo jeeda waa almu'minuun mu'miniinta inay ballan ka haystaan oo markaa ahlu dima ay yihiinoo jazadii ay dhiibaan amase muslimiinta ay ammaan geliyaan oo ammaan ayagu ay siiyaan taa un bay uga bixi karaan wabaauu biadabin min allahi wabaauu way noqdeen ahlu kitaabkii biadabin caro oo min allahi alle xaggii ka ahaatay ayay la laabteen marka yani wabaauu biadabin min allahi waxaa loo jeedaa rajacuu bisakatin min allah caro ilaahay bay la laabteen subxaana wa tacaala laabashadaas hadda waxaa laga cabirayaa bay leeyihiin waxaa loo jeedaa alluzuumu walistiqaaq alluzuumu walistiqaaq macnaheedu waxa weeye yani waxay laazimeen oo ay mutaysteen biqadabin min allah caro ilaahay xaggii ka ahaatay bay laazimeen kufrigooda ay la yimaadeen bayna ku laazimeen wayna mutaysteen arrintaas inuu rabbi u caroodo qadabka ilaahay way mutaysteen macnahaasaa loo jeedaa bay leeyihin waduribat calayhim lmaskana waxaa kaloo lagu kordhiyey waduribat waxaa la yeelay oo la laazimiyey calayhim dushooda almaskanatu maskiinnimo oo faqiirnimo ah oo daliilnimo ah waxaasoo dhan baa la laazimiyey xag qadarka ilaahay baana lagu laazimiyey qadar yani maaragtay allah qadarkiisa ah waduribat calayhim lmaskana mufasiriintu waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa dullu lfaaqati walfaqri ayaa la laazimiyey baahi iyo maaragtay faqri ayaa la laazimiyey weeyaan waduribat calayhim dilla waduribat calayhim lmaskana maskiinnimo ayaa la laazimiyey oo yani maaragtay dushooda la yeelay weeyaan allah marka wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala dalika biannahum kanuu yakfuruuna biaayaati illah wayaqtuluuna alambiyaaa bigayri xaqin maxay maaragtay arrimahan oo dhan dulliga iyo alghadabu min allah iyo almaskana maxay ku mutaysteen oo dushooda loo yeelay dalika ay dalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo waa maxay min darbi dillati calayhim waalmaskanati wa daw'ihim biqadabin min allah maskiinnimada oo dushooda la yeelay dulliga ilaahay dushooda ou yeelay carada ilaahay la noqonayaan arrinkaasi haabitun mid sugan weeyaan waa arrin sugan wey biannahum bisababi annahum ayagu ahaanshahoodii sababteeda bisababi annahum yani ahaanshahoodii kaanuu ay ahaadeen yani bisababi annahum ay bisababi annahum kaanuu bisababi kownihim aan ujeeda dalika arrinkaas aan soo sheegnay haabitun mid sugan wey biannahum kaanuu ay bisababi kownihim ahaanshahooda sababteedii ay noqdeen yakfuruuna kuwa gaaloobo biaayaati illahi ilahay aayadihiisa kuwa ku gaaloobay ee ahay wayaqtuluuna kuwa dilo alambiyaaa nebiyaasha kuwa laaye ay ahaayeen bigayri xaqin xaq la-aanna ay ku dileen ay ku layn jireen oo ku baabi'in jireen yani qad waxaa loo jeedaa yani bigayri xaqinta nebi xaq lagu dilaayo maba jiraba yani waxaa loo jeedaa xaqun yubiixu lqatla calayh xaq oo banneeyo in la dilo ambiyadaasi ay ku mutaysteen ayadoo ayan jirin ayay ambiyada ilaahay leynayeen marka labadaas sababood kufriga ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyaan maxay ugu kufrinayaan istikbaaran wa cinaadan isla weynin ay aayaadka ilaahay u diidayaan cinaad iyo madax adeyg ay u diidayaan darteed iyo ambiyada ay xaq la-aan dilaan oo dulmi ay ku dilaan sababteeda ayay arrinkaasi ku mutaysteen weeyaan daalika ishaaradan dambana yani waxaan u celinaynaa kufriga iyo qatlulambiyaaga gaalnimadaas ay kufriyeen oo aayaadka ku kufriyeen iyo dilka ambiyada ay dileen dulmiga ay ku dileen haabitun isagana mid sugan weeyaan bimaa casow ay bisababi cisyaanihim caasintooda sababteeda ayayna ku sugnaatay cisyaan oo allah subxaana wa tacaala amarkiisa ay diideen daacadii rusushiisa ay diideen sababteeday ku sugnaatay iyo wa kaanuu ahaanshahoogii yactaduuna kuwa xadgudbe ay ahaayeen ictidaa bay la yimaadeen markay yani maaragtay yani xuduudii ilaahi iyo sohdimihii rabbi udhiga markay tallaabeen waa ictidaa wey waa xadgudub wey kufriga xadgudub ah qatliga ambiyada xadgudub ah arrimahaasoo idil ayay arrintani ku sugnaatay baa laleeyahay kufrigan maaragtay iyo qatlulambiyana waxaa keenay cusyaankoodii iyo ictidaaha xuduudi ilaahay ay tallaabeen sohdintii tallaabeen ayay arrintaasi ku sugnaatay weeyaan markii ahlu kitaabkii sidaa loogu soo sheegay oo la caayay oo allah maaragtay arrin ceebaynaya oo noo sheegay xumidoodii ba hadda ahlu kitaabkood dhan inaysa arrintaani ka sameyn ayuu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala allah wuxuu leeyahay laysuu sawaa laysuu ma ahaanin ahlu kitaabkii yani alyahuud wanasaara sawaaan kuwa eg ma aha yani kuwa siman ma aho xagga xumida kuwa ka siman ma aha ahlu kitaabka kulligood dad wada xun ma aha dhammaantood ma wada xuma saasaa loo jeedaa laysuu sawaa ahlu kitaabka kuwa simano xagga xumaanta iyo kufriga iyo cinaadka iyo qatliga ambiyada iyo kuwa ka siman oo isku mid ka ah ma ahan sidaas ayuu maaragtay allah subxaana wa tacaala leeyahay sida masalan yani maaragtay riwaayada ibnu kaiir fi tafsiilo kusoo guurinayo wuxuu leeyahay maaragtay in badan oo mufasiriinta kamidana ay ku fasiraan sida uu maxamed ibn isxaaq saaxibu siyar wakayruhuba uu tilmaamayo riwaayada riwaayat alcawfi can ibni cabaasin radi allahu canhuma cabdullahi ibn cabbaasna laga warinayo wuxuu leeyahay aayaadkan oo laysu sawaan min ahli kitaabi ila aayadahan wamaa yafcalu min khayrin falan yukfiruuhu laga gaaro aayaadkaas wuxuu leeyahay cabdullahi bn cabaas nazalat man aamana min axbaari ahli lkitaab ahlu kitaabka culammadoodii kuwii ilaahay rumeeyey soo islaamay ayay ku soo degeen sida maala wuxuu tirinayaa kacblah bni salaan yani waasad ibni cubaydin wataclabata ibnu sacya wagayrihi saasuu leeyahy cabdlahi bni salaan yani maaragtay asad ibni cubayd taclabat ibnu sacya saxaabadaas oo nebiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo wixii lamid ah ayaa dadkan ka mid ah buu le aayaadka idinku soo degtay marka wuxuu leeyahay ahlu kitaabkuma sino dad xunxun waa soo marnay inay agariyadooda faasiqiin yihiin horay aayadda darsigeena xalay baan kusoo marnay minhum lmu'minuun wa aktaruhum lfaasiquun intooda badan waa faasiqiin oo khaarijiin can taacati illahi weeyaan laakiin dad mu'miniina ka mid ah marka xumaanta kuwa ka wada siman ma aha dhammaantood wey markaasuu rabbi noo sheegay dadkoodu wan wanaagsana min ahli lkitaab ahlu kitaabki waxaa ka mid ah ummatun dad baa ka mid ah jamaaco iyo koox baa ka mid ah ummadaasoo qaa'imatun taagan oo amarka ilaahay subxaana watacaala u taagan weeyaan qaa'imatun biamri illah amarka ilaahay ku taagan mutiicatun lisharci illah sharciga ilaahay u hoggaansan muttabicatu nabiy allah nebiga ilaahay raacsan ummadaas baa ka mid ah ahlu kitaabka waxaa ka mid ah ummatun qaa'ima dad amarka ilaahay ku taagan oo allah iyo rasuulkiisa rumeeyey rasuulka raacay maaragtay yani sharciga ilaahay u hoggaansan dadkaas baa ka mid ah ahlu kitaabkii weeyaan kuwaasoo ummadaasoo yatluuna akrinayo aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa akrinayo aanaa alleyli habeenka saacadihiisa mugdiga marka ay tahay salaad utaaganoo cibaadaysanaya wey oo aayaadka ilaahay akrinayo wahum walxaal hum ayaguna yasjuduuna kuwa tukanaya ay yihiin kuwa sujuudsan sujuud hadda waxaa loo jeeda waa bimacna salaa wahum yusalluun ay tukanayaan lanna sujuuda waa juzun min asalaati marka waxaa la yidhahdaa yani waxaa la yidhahdaa waa yani ilaaq ilaaqu lbacdi wa iraadat lkulli baa la yidhahdaa shaygii kulligii qayb ka midaa la sheegi laakiin dhammaantiisaa loo jeedaa marka sujuudu waa juz oo salaadii ka mid ah wey wahum walxaala hum ayaguba yasjuduuna kuwa sujuudsan ay yihiin bimacnaa yusalluuna way tukanayaan oo allah subxaana wa tacaala ay maaragtay salaada ay ku jiraan ayay qur'aankii akriyaan saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay wey marka aanaa alleyli waxaa loo jeedaa waa awqaatuhu wa saacaatuhu habeenka saacadihiisa iyo waqtiyadiisa ayaa aanaa la yidhaahdaa weeyaan aanaa alleyl habeenka saacadihiisa bay cibaadaystaan wahum yasjuduun marka halkaan lagama qaadanayo sujuuda in qur'aanka lagu dul akrin kara lagama qaadanayo ila meesha hadda salaad baan ku fasirnay haddii la yidhahdo yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyli wahum yasjuduuna ayagoo sujuudsan bay aayaadka akriyaan annaga diinteenna waana laka reebay waa dadkahay dadkaana uu rabbi ka sheekeynay waa dadka muslimiinta ah ahlu kitaabkooda ku islaamay weeye laakiin waad ogtihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu reebay salaada in sujuuda iyo rukuucda qur-aanka lagu akriyo qur-aanka sujuudda iyo rukuucda inaan lagu akrinin nabigeenna wuu noo maaragtay wuu noo sheegay xadiid imaamu muslim oo warinaayo imaamu axmed oo warinayo xadiid cabdullahi bni cabaasin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabaas qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu leeyahay alaa inii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican wasaajida dadow waxaa la iga reebay qur-aanka inaan akriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan inaan qur-aanka akriyo ayaa la iga reebay buu yii markaasuu yihi faama arukuucu facaimuu fiihi rab facadimuu fiihi rabb wa ama sujuudu fajtahiduu fi ducaai faqaninun an yustajaaba lakum yani wuxuu yihi rukuucda markaad rukuucsan tihiin allah weyneeyo tasbiixdiisii iyo taxmiidkiisii iyo kulli ku akriyo rukuucdii sujuudda markaad sujuudsan tihiinna ducada badiyo ilaahay barya subxaana watacaala sujuudaada ku bari maxaa yeelay waxaa xaqiiqo ku tihiin in laydin ajiibaya haddaad sujuudda ilaahay ku barisaan subxaana watacaala sujuudda inaad ilahay haddaad ku barisaan in yani ducadiina la ajiibayo ayaad xaqiiqo ku tihiin ood maaragtay sugan weeyaan marka yani hadda aayaddan wahum yasjuduun waxaa loo jeedaa wahum yusalluun ayaga oo tukanaayo ayay maaragtay aayaadka ilaahay akriyaan oo maaragtay qiyaamkii bay ku akriyaan aayaadkii caawo dhanba salaatuleel iyo cibaado ayay ku dhex jiraan weeyaan marka waa dadka ahlu kitaabka ah qur-aanka inay akriyaan allah aayado fara badan oo qur-aanka ka mid ah ayuu rabbi ku ammaanay inay qur'aanka weliba xaqa tilaawadihi ay akrinayaan tilaawadiisa teeda dhabta inay akriyaan fi suurati albaqara ayaan kusoo marnay allah oo odhanay aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bihi yacni inay yihiin dadka ilaahay kitaabka uu siiyey oo mu'miniinta muslimiinta ayaga muslimiin noqday oo nebi maxamed rumeeyey inay qur'aankan xaqa tilaawatihi akrinayaan dadka qur'aanka rumeeyeyna inay ayaga yihiin wuxuu allah noo sheegay ahlu kitaabka siday kitaabkoodii u rumeeyeen kuwii nebiga soo gaaray zamankiisii inay nabiyullaahi maxamedna qaar ka mid a kitaabkii lagu soo dejiyey mu'miniinta loo soo dejiyey inay ayagana rumaysan yihiin suuraddeena aakhirkeeda suurata ali cimraan ayaan ku arki doonnaa waina min ahli lkitaabi laman yu'minu billahi wma unzila ilaykum wma unzila ilayhim khaashiciina lilah laa yashtaruuna biaayaati illahi tamanan qaliila ula'ika ulaaئika lahum ajrهm cinda rabbihim in اllaha sariic اxisaab yani aayaddaasaan arki doonaa allah uu leeyahay yani dadka ahlu kitaabka waxaa ka mid ah dad ilaahay rumeeyo allah rumaysan kitaabka qur'aanka nebi maxamed lagu soo dejiye rumaysan kitaabka ayaga loo soo dejiye rumaynayo allah ukhushuucayo amarkiisa u hogaansamo aayaadka ilaahay aanan adduunye ku gadanin yani maarata dadkaas ajriga ilahay agtiisa ay kuleeyihiin ayuu rabbi noo sheegay subxaanah watacaala marka qur-aanka in badan ayuu rabbi dadkaas muminiinta ahlu kitaabka uu ku ammaanaa marka dad wal wanaagsanay leeyihin ahlu kitaabkii oo muminiinahoo maaragtay u hogaansan allah subxaanah watacaala fii suurat alancaam sidoo kale buu rabbi ku leeyahay subxaanah watacaala waaladiina aataynaahum alkitaaba yaclamuuna anahu munazalu min rabbika bilxaqi yani waxay og yihiin qur-aankan inuu xag rabbi ka soo degay nabiyullaahi maxamed lagu dejiyey lagu soo dejiyey ayuu maaragtay og yihiin inuu xaq yahay weya marka weli ammaantoodii baan ku jirnaa ahlu kitaabkii waxaa ka midabaanida ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illahi aanaa alleyli wahum yasjuduun kuwaasoo ummadaasoo yu'minuuna rumaynayo billaahi alla rumaynayo walyawmi alaakhiri maalinta aakharana rumaynaayo allah bay rumeeyaan maalinka yowma alaakharana way rumeeyaan marka waxaa ka laazimaya aliimaanu billah allah ay rumaysan yihiin aliimaanu bijamiici anbiyaa'ihi wa rusulih mar hadday allah rumeeyaan waa laazim wey ambiyadii iyo rusushiina inay rumeeyeen ayaa halkaa ka dhalanaya wey waliimaanu bilyawmi alaakhir yowma alaakhir ay rumaysan yihiin marka la yidhina waxaa ka laazimayo alxadaru can almacaasi inay marka ka digtoonaadaan wax alla wixii macsi ahoo yani aakhiradooda seejinayo inay iska ilaaliyaan ayaa arrintaasna ka laazimaysa wey leanna qofka markuu aakhiro rumaysan yahay inuu ilaahay soo saari doono la xisaabin doono rabbi uu hor istaagi doono aakhara in maaragtay janno iyo naar ay jirto uu garanayo wax alla waxa maaragtay iimaankiisa ama aakhiradiisa dhaawacayo wuu iska ilaalinayo waa ka digtoonaanaya wy ay macaasidu ka mid tahay shirkigu uu ka mid yahay maaragtay bidacdu ay ka mid tahay nifaaqa uu ka mid yahay waxaasoo dhan waa iska ilaalinaya qofka weeyaan marka yu'minuuna billahi allah bay rumeeyaan walyawmi alaakhiri maalinta aakhira la yidhaahdo yowma alqiyaamana waa ay rumaysan yihiin wayamuruuna way faraan dadka ahlu kitaabka bilmacruufi macruufki wanaagii khayrkii bay faraan dadka shayga wanaaga ah ayay dadka amraan waa sifo ay ayagu muminiintaas leeyihiin macruufka iyo wanaagga dadka amraan wayanhawna way reebaanoo dadka waxay ka reebaan can ilmunkari munkarkana way ka reebaan waxa munkarka la yidhaahdana dadka waa ay ka reebaan wayusaaricuuna way degdegaan fi lkhayraati khayraadka ayay u degdegaan weeyaan marka almusaaracatu fi lkhayraat khayrkoo loo degdegay sameeyeen shaygu hadduu waajib yahay hadduu manduub yahay waa u degdegaan musaaraca fi lkhayraat bay sameeyeen wa ulaaika dadkaasi oo maaragtay sifooyinka ay tilmaamaha wanaagsan layihin min asaalixiina dadka war wanaagsan bay ka mid yihiin dadka ahlu salaaxa ah ayay ka mid yihiin yani min jumlati cibaadi illahi asaalixiin addoommada ilaahay oo saalixiinta ah ayay jumladooda ka mid yihiin wey waa dad wan wanaagsan dadka ahlu kitaabka ah yani sifooyinka loo sheega fiiri marka hore waa qaa'imatun biamri illah oo xuduudii ilaahay bay iska ilaaliyaan qur-aankii bay akhriyaan oo habeenkii bay ku cibaadaystaan allah iyo yowm alaakhiray rumaysan yihiin macruufkay dadka faraan munkarkay dadka ka reebaan wax alla wixii khayr oo dhanna waa u degdegaan sidaa darteed ayuu rabbi leeya ulaaika ay lmuttasifuuna bitilka sifaati tilmaamaha wan wanaagsan dadka ku sifoobay oo qaatay ayaa waxaa weeye min asaalixiina dadka wan wanaagsan bay ka mid yihiin wamaa yafcaluu min khayrin falan yukfaruu wallahu caliimu bilmuttaqiin wamaa yafcaluu wixi ay sameeyaan dadkaasi oo min khayrin wanaag ah wax alla waxay falaan oy sameeyaanoo khayra falan yukfaruuhu lagama qariyo yani sawaabtiisii looma diido saasaa loo jeedaa falan yukfaruuhu lanna kufriga asal ahaan lafdu kufri xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa takfiyatu shay kufriga shayga ood qarisaa la yidhahdaa walidaalika dadka beeralayda kufaara la yidhahdaa kufaar ayaa beeralayda loo yaqaan sababtu waxaa weeye abuurkii bay dhulka inta qodaan ayay ku qariyaan way asfuraan way qariyaan qofka kaafirka oo xaqdiidkana oo kaafir la yidhahdana xaqibuu diidaayo oo inkiraa uu ka tagaa waa taas weeyaan marka asalka kufriga waa takdiyat shay wa satruhu baa la yidhahda shaygoo la dado oo la qariyo ba kufri loo isticmaala weya marka falan yukfaruuhu lagama qariyo oo ajrigooda iyo sawaabtiisii way helayaan saasaa loo jeedaa ibnu jariir abri markuu fasiraya wuxuu leeyahay wamaa yafcaluu min khayrin falan yuqطa maa facaluu min khayrin fayutraku bigayri mujaazaatin yani wuxuu leeyahay lama qariyo waxa ay sameeyeen oo khayr ah oo markaa aanan laga abaalmarinin abaalmarin ahaan loo ayagoo la abaalmarin laga tagaay wax dhacaya ma aha weeyaan walaakinahum yushkaruun calaa maa facaluu min dalika laakiin waa lagaga shukriyaa bimacnaa waa laga sawaabiyaa wixi ay sameeyeen oo khayra markaasuu allahna sawaabtoodii oo u maaragtay yani oo u kordhiyaa u siyaadiyaa weya marka falan yukfaruuhu lagama qariyo sawaabtii camalkaa khayrka ay sameeyeen laga as laga qarin maaye sawaabtiisi waa la siin saasaa loo jeedaa wey marka yani wamaa yafcalu min khayrin falan yukfaruuhu qiraa'adaasi yani waxa weeye waa qira'ata xamza iyo kisaa-i iyo xafs can caasim ayaa ya akriyaan labada ficilba wamaa yafcalu yadaas yafcalu ficilkaas iyo yukfaruuhu labadaba ya bay akriyaan waxay sameeyaan falan yukfaruuhu laga qarin maayo quraada inteeda soo hartay waxay akriyaan tabay akriyaan wamaa tafcalu min khayrin falan tukfaruu saasay leeyihin labadaba labadaba labada ficilba tabay akrinaya wamaa tafcaluu min khayrin wixii khayr aad samaysaan iyo wanaag aad samaysaan falan tukfaruuhu laydinka qarin maayo ee waa laydin siini siduu ahaabaa laydin siinaya wey marka waa khitaab ayagii lala hadlayo weyaan wallaahu alle caliimun allihii og weye bilmuttaqiina dadka asaga ka baqaa oo muttaqiinta ah allah cilmi buu u leeyahay marka qofka asaga taqiga ah oo maaragtay wuxuu rabbi faray la yimi wuxuu rabbi ka reebayna ka haray yacni allah subxaanahu watacaala waa og yahay waa og yahay marka waxaa loo jeedaa waa abaal marinayaa weeyaan ma hadduu ilaahay og yahay camalkiisaas khayrkaa uu la yimid iyo taqwada iyo ilaahay waa ka abaalmarinoo waa u siini weeyaan إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كوي كفروا قالوا بي تتكفريا لن تغني ديق ميس وحبق تر ميس عنهم حقودا أموالهم حولهم وحبق مترا ولا أولادهم المهودي ويلشودين وحبق تر ميات لبداسي يعني ما ديقيان من الله ألا حقيسا shay-an waxba kama taraan waxba kama deeqaan wy wax ay ilaahay cadaabkiisa ka dafin karaan qabashada ilaahay iyo halaaga oo rabbi halaagay ay ka tari karaan lama arko weeyaan ina aladiina kafaruu dadka kufriyey oo aayaadka ilaahay diiday rususha diiday xaqa inay raacaan u hoggaansamaan diiday lan tugniya deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum xoolahoodii walaa wlaaduhum caruurtoodii min allahi alla xaggii shay-an waxba ka tari maayo wax ay ka deeqayaan lama arko weeyaan hadda waxaa la soo sheegay keliya almaalu walawlaadu waxaa la khasisay maalka iyo awlaadii baa lasoo saaray sababta loo soo khasisay labadooda loo sheegay mufasiriintu waxay leeyihiin insaanka badanaaba markii dhib uu soo asiibo waxaa isku difaaca waxa ugu weyn inuu xoolo isku furto xoolo inuu isku furto waa isku difaacaa waxaa labaad oo soo wehliyo inuu kaalmaysto awlaadiisu difaaciisii sharta iyo maarata xumin uu iska difaaco inuu kaalmaysto ilmihiisana wuu yeeshaa laba labadaas buu isticmaalaa marka labadoodii midna waxu tari maayo wy fidye lagama aqbalayo xoolihii inuu is- isku furtaahi laga yeeli maayo awlaadana qof walbaaba shanigiisa likulli imri'in minhum yawmaidin shanu yugniih qof walbaaba xaal ku filan arrin ku filan baa haysata maalintaasi mid mid usoo gurmanayaahi ma jiro weyaan wa ulaa'ika dadka oo kufaarta ah oo xaqa di xaqa diiday asxaabu nnaari naarta ahalkeedii wey asxaabteedii wey asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeyaan ahalkeedii baa loo jeeda hum ayagu khaaliduuna kuwa waarayo wey fiihaa naartaa dhexdeeda kuwa ku waarayo weeyaan marka ibnu jariir atabari oo kale markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay inamaa jacalahum min asxaabiha waxaa laga dhigay asxaabu naar baa la yidhi asxaabu naar maxaa yeelay liannahum ahluha aladiina laa yakrujuuna minha walaa yufaariquunaha maxaa yeelay naarta ahalkeedii wey oo aan marna ka baxaynin oon marna faaruqaynin naartaas weligood cadaabka ku jiraya weeyaan sida loo yidhaahdo buu yidhi ka saaxibu rajul yani fulan markaa tira wa saaxibu rajul maxaa loo jeedaa yani waxaa loo jeedaa aladi laa yufaariquhu hebel hebel saaxibkii waa ma faaruqo weeyaan saasaa la leeyahay waqariinuhu aladi laa yusaayiluhu sidaasuu leeyahay yani saaxibkiisa marna aanan maaragtay ka ka tegaynin weeyaan waa qariinkii saaxibkiisi la jiraya wey marka kuwan waa asxaabu naaro way ku waarayaan weligood halkaasunbaa guri ay ku jirayaan wey مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأذكتهم أيضا waxay ka allah oo kaga warramaya maala tusaale buu noo samaynaya tusaale waxaa tusaalahan lakugu samaynaya kufaarta yacni xoolahooda ku bixiyo xaqa inay kula dagaalamaan gaaladaasi xoolahooda ku bixinaayo diinta iyo xaqa ilaahay iyo khayrka inay kula dagaalamaan wax uu xoolahoodaasi u taraya lama arko ilaahay barakaduu ka qaadi guulna heli maayaan saas oo kale masal ah ayuu rabbi noo samaynaya wuxuu rabbi ku tusaalaynayaa yacni beer ay dad leeyihiin oo marka beertaasi dabayl intay u timid qabow wadato ama naar wadato ay beertaasi eber ka dhigtay baabi'isay dad dhaalimiin ah beeray leeyihiin dhaalimiin niman ah oo dulmi sameeyey beer ay leeyihiin oo dabaylu baabi'isay marka beertoodaasi maxay ka maxay yani ka heleen wax miraa ama faa'iide ah oy ka heleen lama arko waa baaba'da naar baa u timid oo baabi'isay camalkoodii ay qabteen oo ilaahay ay kula dirirayeen iyo diintiisana xoolihii ay ku bixiyeen wax sawaaba inay iska hela ka helaan iska daayay waxa weeye ayaga ayuu qiyaamo naar sabab ugu noqonaya weya mathalu maa yunfiquuna waxa ay bixinayaan xaalkiisa xoolaha ay dhiibayaan gaaladii tusaalihiisu waxa weeye fii haadihi alxayaati addunya adduunkan oo kan ah dhexdiisana ay ku bixinayaan xaalkiisu iyo tusaalihiisu wuxuu la mid yahay kamahali riixin dabayl xaalkeed buu la mid yahay tusaalaheed oo kaleu la mid yahay dabayshaasoo fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay riix fiiha uu ku sugan yahay sirun qabow uu ku sugan yahay qabow aada iyo aada u qabow oo ku dhexdeeda ku sugan yahay dabayshaasoo asaabad ku dhacday oo asiibtay xarta qawmin dadkaeetu dad nafto yani dabayl qabow wadato oo ah waxaa loo jeeda waxay ku fasiraan sida waxaa loo jeeda albarq shadiidu qabow aad iyo aad u daran ayaa la yidhaahdaa weeyaan laanna markuu qabowgu baraf u wato uu jaliid yahay oo baraf uu yahay waxaa beer bixi kartaa ma laha beertada waa gubanaysaa walidaalika dhulka barafka uu ka do-o oo maaragtay ay hadda dadku maarata reer galbeedku ay degan yihiin waktigaa barafka uu da-aya beer iyo iska daaya geedaha xataa dadka ka kacda oo eber ah weeyaan beerna uma baxayso marka yacni qabowdaasi waxa weeye beerta eberu ka dhiga sida dabkaba haddii lagu fasiro bacd almufasiriin ay ku fasiraan riwaaya mujaahid oo cabdillahi bin cabbaas ka warinayo wuxuu leeyahay asiru wa annaaru baa loo jeedaa buu leeyahay dabayshaasi naar baa ku dhex jirta sida dabkuba oo daarta u baabi'iyo baa qabowga barafka wataa aada u qabowna oo u baabi'iyaa weeyaan marka sidaas oo kale wey marka allah wuxuu leeyahy xaqooda wuxuu la mid yahay waxoolaha ay bixinayaan tusaalaheedu wuxuu la mid yahay beertaas oo kaleeto oo dad dhaalimiina ay lahayn maxay ka furteen wax nafciya miya ka helen maya beerti waa baaba'day eber bay noqotay weyaan marka haddii sida ay kaa u baaba'day baa camalkoodii sawaabtoodiina u gubanayaa wax ilaahay agtiisa ay ka helayaanna unan jirin matalu maa shay tusaalihii yunfiquuna xoolo tusaaladood yunfiquuna gaalado ay dhiibayaan ay bixinayaan fii haadihi alxayaati addunya adduunkan dhexdiisa ay ku dhiibayaan yacni waxay u bixinayaanna inay xaqa dadka ka hor istaagaan ay la dagaalamaan diinta kula dagaalamaan ka matali riixin dabayl oo kale buu la mid yahay xaalkeeda fiiha dabaysha dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow aad iyo aada u daran oo ku sugan yahay yani qabowgaasoo asaabad ku dhacday oo asiibtay xarta qawmin beer dad beertood dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey yani dad naftooda dulmiyey beertood oo kale ku dhacday oo markay asiibtayna fa ahlakathu xartigii halaagtay dabayshi ay halaagtay beertii bay halaagtay ebere ka dhigtay wax miraa iyo sawaab uga soo baxayahay ma jiro fakadalika alkufaaru yamxaqu llahu sawaaba acmaalihim lidulmihim bilkufri billahi yani sidaasoo kale sidoo ilaahay subxaana watacaala simaartaas iyo midhaha u baabaashay bow kufaartana camalkoodii ayuu u baabi'inaya sababtu waa kufri iyo gaalnimay la yimaadeen weya wamaa dalamahum llah allah markuu sidaa yani maaragtay nafaqadii ay bixiyeen oo u baabi'iyo wax sawaaba uusan u siinin markuu saa yeelay ma unan dulminin ilahay wamaa dalamahum llah allah ma uunan dulminin dulmi maaha allah dulmi xaggiisa kama imaanin walaakiinse anfusahum naftooda ayay yadlimuuna dulminayaan ayaga unbaa naftooda dulmiye wey walaakiinse yadlimuuna way dulminayaan anfusahum naftooda ay dulmiyeen oo maxay ku dulmiyeen yani waxay ku dulmiyeen naftooda bilkufri billahi subxaanahu watacaala laanna kufriga qofka markuu gaaloobo in nafaqadiisa la aqbalo ayay manciyaa kufriga wuu diidaa sadaqadaada iyo cibaadadaada iyo khayrkaad samaysanayso haddii kufri oo meesha jiraaye lama aqbalayo waxay la mid tahay allah sida uu leeyahy waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura marka camalkooda ilahay wuxuu ka dhigay habaan manhuuran waxaan jirin oo kale buu ka dhigay sida fii suurati anfaal aayadan aayadda fii suurati anfaal ku jirta oo kale ayay la mid tahay oo allah leeyahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha uma takunu alay uma takunu calayhim xasratan uma yuqlabuun yani sooma jeedi dadka gaalada xoolahoodabay waxay ku bixiyaan inay jidka ilaahay dadka kaga hor istaagaan xaqa inay kaga manciyaan sidaas u bixinayo fasayunfiquunaha buu ilaahay leeyahy way bixinayaan xoolahooda saas u dhiibi doonaan uma takunu calayhim xasratan maalinta qiyaamaha qoomamo iyo shallaytabay ku noqoni adduunkana uma yuqlabuun waa lagaga adkaanay xoolahoodii xaqa ilaahay uu dhamaystirayo uuna kaamil yeeli waxba uma tarin xoolahoodii weeyaan adduunkana waa lagaga qaalib noqoni weeyaan ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaara mu'miniinta buu rabbi subxaana watacaala halkan kula hadlaya magacoodii ama sifada tilmaamta ay leeyihiin oo sifatu liimaan ah ayuu rabbi ugu dhawaaqaya waxaana laga reebayaa in ay owliye ka dhigtaan dadka muminiinta waxaanan ahayn oo cadowgooda ah alyahuudu wanasaara walmushrikuun inay owliye ka dhigtaan ay sirta u sheegtaan oo asraarta mu'miniinta ay siiyaan oo maaragtay ay jeclaadaan taasaa laga reebaya wy yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa tattakiduu ha yeelanina bitaanatan yacni saaxiib siraad ha yeelanina aab asxaab sir ah ha yeelanina ama walaay hoosaad ha yeelanina ha samaysanina weyaan laa tattakiduu ha yeelanina yani bitaanatan saaxiib hoose ha yeelanina baa layidhi marka bitaanada waa masdaraa la yidhaahdaa yani yusamaa bihi lwaaxidu waljamcu halka qof keligii bitaana baad dhihi karta dad badan markay yihiinna bitaana la yidhaahda lafdiga sidaasaa masdarka loogu magacaabi karaa wey marka bitaanat rajuli waxaa la yidhahdaa xagga luqada ninka bitaanadiisa waxaa la yidhaahdaa waa khaasatu ahlihi aladiina yatalicuuna cala dakhili amrihi wa khaasatu ahlihi dadkiisa kuwa oo maaragtay aada u soo soka marsado oo sirtiisa iyo arrimihiisa hoose oo u sheegto ayaa bitaano la yidhahda bitaanat rajul saasaa la khaasatuhu baa la yidhahda dadka sir ahaan oo ku kalsoon yahay oo sirtiisa u sheegto dad kale uusan tusin ayaa la odhanaya bitaanat rajul waa kaas weeyaan marka laa tattakiduu ha yeelanina bitaanatan wadaayig hoose ama saaxiib hoose oo aad sirta ku karsataan ha ka dhiganina min duunikum idin idinka dadka idinka soo haray yani muminiintii baa loo jeeda min duunikum ay min duuni lmuminiin baa loo jeeda muminiinta sokadeeda dad awliye ah oo aad kaalmaysataan oo maaragtay aad sirka u sheegataan oo asdiqa ah saxiiba aad ku kalsoon tihiin ha ka dhiganina waxaa loo jeedaa waa kufaartii munaafiqiintii yuhuuddii kullu isku soo wada dar nasaaradii kullu way soo wada gelayaan weyaan yani marna ha samaysanina baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala laanna bitaanadaada waa inay noqotaa qofka muminka muminiinta inay bitaanadaada noqoto ayaa la rabaa weyaan sida masalan imaamu lbukhaari oo warinaya fi saxiixihi wakadalika anasaa'i wagayruhumaaba ay warinayaan can abi saciidin ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulka allaha wuxuu leeyahay ma bacaa allahu min nabiyin ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة, بطانة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والم والمعصوم من عصم الله يعني وحو رسولك عليه الصلاة والسلام نبي إلهي أصادر مجره قف أو إلهي خليف كدقي ومدح أو معركة مسلمين تي مدح ويلقوا قبل dadka uga dhigayna ma jiro ilaa hadduu jiro laba saaxiib unbuu mid leeyahay bu laba unbuu mid yeelanaya ima inuu samaysto bidaanatan ta'muruhu bilkhayri wataxuduhu calayh saaxiib ama asdiqo khayrka dadka faro kuna booriye khayrkii waa bidaana saalixa la yidhahda bidaana saalixa qofka hadduu saaxiib samaysanayo qofka ka khayr ka badan ka iimaan ka badan ka daacada uga sarreeyo dhinac walba saaxiib kaasoo kale inuu la saaxiibo baa la rabaa inuu qofkaas la saaxiibo ayaa la doonaya wy marka bitaano waa kaas weeyaan kan labaad u samaystana wa bitaanatun ta'muruhu bisuu'i wa taxuduhu calayh ama wuxuu yeelan dad xunxun oo ayaga la taliyo oo sharqa iyo beleda iyo wax daran u sameeyo walidaalika aad arkaysa muslimiinta dadka madaxweyneyaasha u noqdo iska caamada ah badankood intooda badan waa zamadan aan joognaan sheegaya shayaaiin iyo saxaro iyo balaayo keensadaan saaxir nin walba saaxira u joogaa lagu leeyahy hebel saaxir waxbuu u sexdaa waxba u sheegayo cumri dhir iyo balaayo u sheegayo waa bitaana suuq dad sharta keliya kala taliyay raadsadaan khayrka dadka ugu u horseedo ma doontaan inta badan maarata saaxibkaasoo kale iyo faasiq maarata khayr lahayn iyo wax lamida bay bitaano ka dhiganayaan waa sii fasaadinaya waxaa la rabaa bitaana saalixa inuu qofku samaysto oo khayrkana ku booriso farto ku tirtirsiiso xaqa ku tirtirsiiyo inay samaystaan baa la doonaya walidalika yani maaragtay cumar bn khataab radi allahu canhu sida ibn abi xaakim uu ka soo warinayo cumar bn khataab waktigu amiirulmuminiinka ahaa yani soo u dareemi jiray fiiri saxaabada ridwan llahi calayhim ayaa waxaa dadkii waxay ku yidhaahdeen ina haahunaa gulaama min ahli lxiira kaatibun xaafidun kaatib yani maaragtay xiiro magaalada la yidhaahdo waa meesha najafki waxay udhexaysaa la dhahaa kuufa ayay udhexaysaa xiira magaalada la yidhaahdo waxa jooga nin wiil oo maaragtay xaafid ahoo aada fahmigiisa u sarreeyo oo kaatib ahoo wax qorayo yani min ahli xiirana waa waxay ahaayeen nasaara bay ahaayeen waa nasraani wey ma aha muslim ma aha wiilkaasaa jooge waxay ku yidhaahdeen falaw ittakhadtahu kaatiban cumar ibn khataab baa layihi amiirulmuminiina tahay cid wax kuu qortaad u baahan tahay wiilkaas xiiro jooga ma soo wadatid ood kaatib ka dhigatid wax qoratid oo nasraaniga ah kirishtaanka ah ma usoo yeerid cmar bn khaaab radi allahu canhu muxuu ku hadalku ku jawaab yidhi qad itakadtu idan bitaanata min duni min duuni lmuminiina buu yii mar haddaanba sidaa yeela bu wiilka inta soo wato aan kaatib ka dhigto wax ii qor ihaado bitaanata min duuni lmuminiin baa samaystay buu yii yani saaxiib muslimi muminiinta sokadeeda baa ka dhigtay laanna sirtii dawladoo dhan muslimiintii sirteedii ayuu kaatib ka noqonaya sooma wa saaxiib sirees booso weeyaan kaas baa samaysta buu leeyahy nahyigii baa ku dhacay buu ujeeda ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu bitaanata min duunikum taasaan ku dhacay buu leeyahy marka saas iskaga ilaalin jireen saxaabada ridwaan ullahi calayhim weyaan ha samaysanina marna bitaanadaas ha samaysanina min duunikum idinka sokadiina يعني كائنة من دونكم ويا من بطانة إذن كسكرين أحاتي لا يألونكم إذن كجتج مايان يعني كجبت صلي مايان ساسا لو جيدا كما قابين أيان إذن كجت قابين مايان خبالا شر iyo fasaad in idinku samaynayaan ka gaabin maayaan maaragtay idinkaga gaboodfali maayaan wey laa yaluun laa yaluunakum khabaara yani waxaa la yidhaahdaa laa aluuka jahdan markaad tidhahda laa aluuka jahdan yani waxa weeyaan jahdi iyo awood aan leeyahay ka reeban maayo marka idinka reeban maayaan khabaalan fasaad idinka reeban maayaan wax alla waxay fasaad awoodaan waa idin dhexdiina ku samaynayaan wey muslimiinta haddaad tihiin الله سأسوليه لأن الخبال وحل هذا الشر والفساد في الأفعال والأبدان والعقول يعني الشر تأو قد فعل كيس الغسمية بدن كيس الغسمية عقل كيس أو شر شر تكسميسية مركا جهد قولي مرنا كتجي مايان إن الشر يفساد إن العشينا ينوي لا يألونكم إذن ريبان مايان فساد خبالا فساد إذن ريبان مايان وإذن فسادينيا شرط نحن نكفى في المرض أصدقاء كبقتان أما بطانا أكثر ما يستان ودوا ما عنتم ماذا كما مصدرية ديوي أي ودوا عنتكم ودوا وحي جعلانين ما عنتم أي عنتكم لذكي نبي جعلانين هنا إذن كنت بتوتان أي مروة بجعليه العنة وحال هذا المشقة وشدة الضرر dhibka iyo dhibka shiddada aada u tiro badan ayaa la yidhaahdaa canadka la yidhaahdaa weya marka inay idin dhibaan oo mar walbaba shar iyo dur idinka idin dhiba iyo halaag inay idinla doonayaan bay jecel yihiin waduu waxay jeclaadeen maa canad maa canad yani maa canidtum ay canatakum dhibkiina bay jeclaadeen weya qad badat albaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum wamaa tukfi suduuruhum akbar yani allah subxaanahu watacaala addoommadiisa isagaa naga yaqaan sida uu noogu warramayo fiiri yacni haddaad qof cadowga islaamka muslimiinta cadaawahooda markaad saaxiib ka dhigato dhibka uu kuu geysanaya fiiri naasix iskaga kaa dhigo asaga yacni naasix iskaga kaa dhigo ha isku muujiyo inuu wax ku tarayo laakiin xaqiiqat alamr waa sidaa wey fasaad buu kugu wadaa dhib buu kuu geysanaya halaagaaduu ka shaqaynaya wey qad badat albaqdaa qad badat way daahirta way muuqatay albaqdaau caradii min afwaahihim afafyaalkoodada ka muuqatay wamaa tukfii suduuruhum laabahooda iyo quluubtooda waxa ay qarinaysana ayaa akbaru weyne badan waxa ay mimaa tudbiru afwaahuhum afkooda waxa ay muujinayso waxa qalbiga ku jiraa kaga sii weyne badan weya qad badat albaqdaau min afwaahihim yacni afkooda waxa ka soo baxayo waa cayda sabdiga dadka muslimiinta la caayo maaragtay carada ay maaragtay muuqanayo falakaatu alsinatihim baa la yidhaha carabkooda wax kasoo duulduulayo laanna qofka waxa qalbiga ugu jira carabkaa ka xaba soo maa carabka baa kasoo tuurayo nacaybka muslimiinta ay u qabaan inaysan guulaysanin in laga adkaado meel walba in ayagu dhan ay baaba'aan waxaasay jecel yihiin taas ayay doonayeen cayda ay muslimiinta caynayaan waxaasoo dhan baa afafkooda kasoo daahiraya wy wamaa tukfi waxay qarinayso suduuruhum laabahooda ay qarinayaan ayaa akbaru weynin badan yani muxuu ka weynin badan yahay waxa ay carabka ka sheegayaan waxay afafka ka sheegayaan oo cayda iyo waxa lamidka ah waxa qalbiga ay idinkugu hayaan ayaa kasii dhib badan weeyaan qad bayanaa lakum alaayaat allah wuxuu leeyahy qad bayanaa waan cadaynay lakum idinka mu'miniinta waxaan idin cadaynay alaayaati aayadihii baan idin cadaynay in kuntum haddaad tihiin tacqiluuna kuwa wax garanaya haddaad dad caqli laba tihiin yani in kaanat lakum fuhuumun wacuquulun hadda wax un caqli aad leedihiin waan idin cadaynay xaqiiqat alamri baan idiin sheegnay maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaala waa aladi yaclamu sira wa akfa qalbiga waxa ku jiro maa fi suduur waxa ku sugan isagaa garanaya isagaa noo sheegay allah subxaana watacaala weya marka in kuntum tacqiluun haddaad caqli leedihiin waa idiin sheegnay weeyaan yani in kuntum min ahli lcuquuli weeyaan dadka caqliga u saaxiibka haddaad kamid tihiin waan idin cadaynay inaadan bitaano iyo saaxiib eednan midna ka samaysanin haddaa ka samaysataanna halaagaas idinla doonayaan baa idiin sheegna wey haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيبكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم إذنك haaulaa'i kuwan baa tihiin yani antum oo waa mubtadaysanaynaa haadaan oo iska xarfi tanbiiho yani maaragtay damiirkaas oo maaragtay munfasilkaa ayaa la geliyey ha antum ayaa la dhex geliyey antum taas waa mubtada ulaaigana isimkaa mushaaru ilayhiga waa khabar mubtadaan ka dhigay ha antum idinku idinka hee ulaa'i kuwan baa tihiin khabarkaasaa ka dhigay kuwan ayaa tihiin yani kuwaan lala khitaabayo mu'miniinta ah weeyaan oo ku khaldamayo muwaalaadka aada gaalada iyo munaafiqiinta u samaynaysaan munaafiqiinta muwaalaadka aada u samaynaysaa kuwiina ku khaldamayo wey ha ulai ha antum ulai kuwan baa tihin markaasuu rabbi leeyahy ceebtooda u sheegi muminiintii tuxibuunahum waa jeceshihin tuxibuunahum damiirkaasi in yuhuudda loo celiyo waa in ay munaafiqiinta loo celiyo labada mufasiriinta way sheegaan weyaan munaafiqiinta ama aqribanimo ka dhaxayso way isla dhasheen dadkii bay ka mid yihiin qaraabanimo waad jeceshihiin ama nifaaqaas baaba maaragtay yani daahirka waxay u muujinayaan inay mu'miniin yihiin bay u daahirinayaan baynamaa qalbiga ay munaafiqiin ka yihiin marka waa ku kasoomayaan oo ma oga weyaan daahirkooda unba yaqaanaan tuxibuunahum munaafiqiintii baad jeceshihiin ama yahuuddii baad jeceshihiin walaa yuxibuunakum idinkana idinma jecla idinkaa jacaylka dhankiina u ka imaanin laakiin ayaga xaggooda kama yimaado idinma jecla bal halaagiinabay raalli ka yihiin ay ku farxayaan weyaan marka kuwii muwaalaadkooda laydinka reebay ayaad jeceshihiin wa tu'minuuna bilkitaabi kullihi yani jumladan waa jumla xaaliya la yidhaahdaa yani waxaala kawnikum mu'miniina bilkitaabi kullihi wa tu'minuuna idinkoo rumaynayo bilkitaabi ay bilkutubi kitaab hadda waxaa loo jeeda waa waxaa loo jeeda waa yani jinsu kutub baa loo jeeda alkitaabkan hadda oo la ifraadiyey waa jinsi weeyaan alkitaab yani bilkitaabi yani ay bilkutubi kutubtii dhammaa kullihi dhammaantii ayaad rumaynaysaa marka waxaa loo jeedaa kutubtii oo idinla waad wada rumaynaysaa ayaguna kutubta oo dhan ma rumaynayaan kiinla waa beeninayaan wey hadday yahuudi yihiin haddii yuhuudda lagu fasiro yuhuudi kitaab kitaabkiina qur-aanka ihi ma rumaysna idinkana kutubahoodii o dhan baad rumaysantihin waad jeceshihiin idin mana jecla waidaa laquukum hadday idinla kulmaanna oo mu'miniinta ay la kulmaan qaaluu waxay yidhaahdaan waa munaafiqiintii wey aamanaa ilaahay baan rumaynay bay leeyihin allah baan rumaynay rasuulkaan rumaynay dad mu'miniina ayaan aan nahay bay leeyihin munaafiqiinta maxay aamanaa uleeyihiin waxay uleeyihiin nifaaqan wa taqiya baa la yidhahdaa yani dhowrsasho ay iska ilaalinayaan muslimiinta in dhib gaarsiiyo iska ilaalinayaan taqiya iyo munaafiqnimo nifaaqa laanna nifaaqa waxaa la yidhahdaa qalbiga ood maarata kufri ku karsato iimaanka oo daahirsataa nifaaqa la yidhahdaa weyan iimaan aa daahirsato markay mu'miniinta la kulmaan waxay leeyihiin aamanaa bay leeyihin ilaahay baan rumaynay wa idaa khalow markay yani cidloobaan oo keligood isku noqdaan isku khaalid noqdaan oo cid kale aysan yani aysan la joogin oo keligood ay noqdaanna hadday khaalid noqdaan oo keligood isku noqdaan cabduu way qaniinaan calaykum idinka dartiin ayay alanaamila u qaniinaan weyaan faraha koodooday qaniinaan alanaamil anaamil waxaa waa jamcu unmulah ama jamcu anmulah labada waa la yidhaha hamzada waana la godaa waana la kordhigaa labadaba anmula unmula labada waa la yidhahda marka yani waxaa loo jeeda hadda atraaf asaabica loo jeeda atraaf asaabic faraha qoodooda ayaa unmulada la yidhaahdaa marka cabduu way qaniinaan calaykum ay liajlikum wey idinka dartiin xumaan nacayb ay idin nacab yihiin yani maaragtay ka xumaanshaha ay ka xun yihiin wanaagiina ayay alanaamila faraha qoodooda ay u qaniinaan yani arrintaasna waxaa la yidhaahdaa yani waa caada naamil waxaa la yidhahdaa caadatu yani cabdul anaamilka faraha koodooda qofka u qaniino waxay caado u tahay caadatu naadimi alcaajiziya la yidhahda qofka shallaayo oo waxba aana kaa tari karaynin baa xanaaq darteed iyo caro darteed bau gacmaha la qaniinaa ee faraha oo la qaniinaa weyaan marka waa dabeecad caado oo qofka noocaas oo kale leeyahay cabdu way qaniinaan calaykum markay gooni noqdaan idinka dartiin bay alanaamila farihii foodooda u qaniinaan min alkaydi min ajli alkaydi caro ay idinka idiin qabaan darteed ayayna u qaniinaan weeyaan say idinkugu cadhaysan yihiin cizigiina nacaybka ay nacab yihiin guusha ilaahay uuda siiye ay nacab yihiin ayay darteed faraha u qaniinayaan wey hadday marba sidaa tahay marka oo xiqdigaa iyo xasadnimadaas munaafiqiinta yuhuudda idiin qabaan qul waxaad tidhahdaa nabiyullaahi maxamedow muutuu dhinta bikaydikum caradiina ku dhinta yani caradiina laazima ilaa waqti mamaat ilaa aad ka dhimataan caradiinas ku dhinta oo weligiisaa u carooda wax aad ku farxdaanba ilahay yuusan idin tusin wey marka muutu bikaydikum waxaa la yidhahdaa waa ducaaun calayhiya la yidhahda waa habaar wey ayagaa la habaaraya habaar weeyaan muutu bikaydikum waa habaar la habaarayo ku dhinta oo baaqi ku noqda caradiina ilaa aad ka dhimataan weya waxa caro gelinaya waxa weeye waa quwat lislaam islaamka diinta islaamka oo maalinba maalinta ka dambe sii xoogaysanaysa la arkaya wa cizu ahli lislaam wa cizu lmuslimiin muslimiinta cizigoodii iyo sharaftoodii maaragta maalin walba kor noqonayso ayay necab yihiin marka yani arinkaas weeyaan waxa gaarsiiyey sidaasoo marka rabbi leeyahay qul muutuu bikaydikum caradiina ku dhinta baa la ohanay ina allaha alle caliimun allihii og wey bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah quluubta waxa ku jiro oo xiqdi ah oo xasad ah oo caro muslimiinta loo carooda ah kull ilaahay waa ogyahay wuu ka warqaba sidaas darteed buuna allah idiin abaalmarini ma yani maalinta qiyaamaha ayuu idinka jazaynaya wy weli waxaa la wadaa xumida ay u qabaan yani dadka munaafiqiinta muslimiinta cadaawada ay u qabaan ayuu allah weli ka hadlaya in tamsaskum xasanatun tasuhum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun yani haddii wanaag ou idin asiibo idinku dhaco haddaad wanaag heshaan wanaag hadduu idin asiibo oo khayr xaalad farax leh aada idin asiibto oo cadowgiina aad ka guulaysataan haniimo aada soo heshaan yani cizi ilaahay uu idin siiyo barwaaqo muslimiinta ay helaan yani maaragtay ilaahay abaarta uu ka saaro waxaas markay arkaan in tusibkum xasanatun tasuhum way murug gelin way xumi gelini yani waa ka xumaanayaan wey tasuhum yani xasanadaasi way xumi gelinaysaayo way ka xumaanayaan dadka muslimiinta cizigoodii iyo nasrigoodii iyo barwaaqadoodii khayrkii ma jeclaanayaan aad bay u nacayaan wey marka yani munaafiqiinta ama yahuudda labadaba dheh labadaba midna raalli kama ah muslimiinta inay wanaag gaaraan midna raalli kama noqonaya wain tusibkum hadday idin asiibto sayiatun xaaladii xumayd hadday idinku dhacdana oo maalan waa la idinka adkaaday oo cadowgiina idinka adkaaday waa dad badan baa laidinka laayey muslimiintii laga laayey yani maaragtay waxaa ku dhacday abaar baa muslimiintii ku dhacday waxyaalo badan baa iska helay ikhtilaaf oo idinka dhexdiina iskhilaaftay muslimiinta dhexdoodii baa khilaaf dhexdoodii dhacay iyo waxa lamidka hadduu asiibana yafraxuu way farxaan bihaa sayi-adaas xumidaas dadka muslimiinta ku dhacday ayay ku farxaan weeyaan marka dadkaasi miyaa bitaano laga dhigan kara qof nooc dabeicadiisa ay sidaas oo kale tahay miyaad saaxiib iyo maaragtay sadiiq ka dhigan karta waa mayo qofka sadiiqaada waxa weeye waa qofka dhibka markuu kugu dhacana yani maaragtay kaala murugoodo kaala ka naxo ma ujeedaa wanaag markaa heshana ku farxo kaasaa sadiiqaada iyo maaragtay bitaana laga dhigtaa weeyaan laakiin kuwan waa acdaawe waa cadaawo weeyaan sidaa darteed muslimiinta marna inay cadaawo ka dhigtaan lama ogolo weyan ibnujawsi markuu tafsiirkiisa la yidhaha zaad lmasiir fi cilmi tafsiir markuu kaga waramayo wuxuu leeyahay in aayadda markuu fasirayo in tusibkum xasanatun qaala qataadatu buu leeyahy hiya alulfatu waljamaacatu xasanada la sheegayo waa muslimiinta wadajirkooda iyo jamacat lmuslimiin oo la ilaaliyo weeyaan wuxuu leeyahay wasayi'atu waxaa loo jeedaa buu yihi alfurqatu walikhtilaafu wa isaabatu tarafin min almuslimiin sayi-ada muslimiinta markay ku dhacdo laleeyahay wain tusibkum wain tusibkum sayi'atun yafraxu biha waxaa loo jeeda sayi-ada buu leeyahay waa kala tagga muslimiinta ay kala tagaan khilaafka ikhtilaafka ay iyaga dhexdooda iskhilaafaan daraf muslimiinta ka mid oo cadowga ou asiibo waxaasoo dhan baa loo jeedaa buu leeyahay marka macaanidaas o dhan waa macaani wada fiican weeyaan wain tasbiruu haddaad sabartaan muminiintiye oo aad ku sabartaan calaa adaabin tafsiirkaas cabdullahi bn cabbaas baa ku fasiraya wa calaa cadaawatihi cadaawadooda iyo maarata dhibka idin dhibay haddaad ku sabirtaan muqaatiloo kale wuxuu leeyahay wain tasbiruu haddaad sabartaan calaa amri illahi ilaahay amarkiisa wuxuu idiin qadara aad ku sabartaan wa tattaquu aada baqdaanoo aada iska ilaalisaan shirkiga cabdullahi bn cabbaas watatauu ay watabtaquu can shirki buu leeyahy shirki aada iska ilaalisaan ood ka dheeraataan ood ka fogaataan yani muqaatiloo kale asna wuxuu leey watabtaquu can lmacaasi macaasida aada iska ilaalisaan ood ka dheeraataan waxaa kaloo la yidhaha watabtaquu mawaalaati muwaalaatihim gaalada weli ka dhigashadoodii aada iska ilaalisaan oo ka dhowrsataan haddaa intaa samaysaan laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum hadagtoodu shay-an waxba idin dhibi mayso waxay idin dhibayso lama arko haddii aada rabbigii yani maaragtay amarkiisa aad yani aada ilaahay ka cabsataan oo shirkiga iyo xumaantii macaasida aad iska ilaalisaan muwaalaadka kufaarta aad ka dhowrsataan dulqaadna aad la timaadaan oo amarka ilaahay ku sabirsaan waxa idin dhibayaa lama arka gaaladaas wey laa yadurukum kayduhum shay-an yani laa yadurukum waxa weeye yani waxaa la yidhahdaa ibnu kaiir oo kale wuxuu akrinaya ibnu kaiir iyo naafic iyo abu camar waxay akriyaan daadka oo lahoos dhigo ra'dana la fududeeyo oo la yidhaahdo wain tasbiruu watataquu laa yadirkum kayduhum shaya takfiifaas laa yadirkum ay akrinaya qura'ada inteeda soo hartayna sida caasim iyo ibnu caamir iyo xamse iyo kisaa-i daadkana way bogaan ra'dana waa la shidaa sida haddaba ku taallo weeyaan laa yadurukum kayduhum shaya wax ou kaydkooda iyo hagartooda idiin dhibaysaay lama arka buu leeyahay walidalika yani maaragtay sheekaas zajaaj la yihahdo lugawiga wuxuu leeyahay adduru waaldayru bimacna waaxida labadooda addur haddaa tira iyo dayr haddaa tirahdidba waa isku macno weeyaan kaydkana hadda waxaa loo jeedaa almakr walkhadiica khiyaanadooda iyo makriga ummadda u mareegayaan iyo dabinka ay u qoorayaan dadka muslimiinta waxaasoo dhan baa loo jeedaa weya marka wain tasbiruu haddaad sabirtaan watataquu aada ilaahay ka baqdaan subxaana watacaala laa yadurukum idin dhibi maayo ama laa yadirkum idin dhibi maayo kaydhum hagartoodu shay an waxba idin dhibi mayso waxa idinka tari karaan lama arko leanna qof ilaahay xifdinaya wax ka qaadi karo xidna ilahay baa idin xifdinaya xaafidkiina ah weya ina allaha alle muxiitun allihii kooba wey oo yani soo ururiyey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wax alle waxaad samaynaysaan allah waa muxiitun oo wuxuu ku koobay bicilmihi muxiitun bicilmihi cilmigiisa buu ilaahay ku koobay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan markaasuu fayujaaziikum calaa acmaalikum bimaa yacmaluuna ina allaha alle muxiitun allihii kooba wey bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan yuhuud iyo munaafiqiinta cilmiguu ilaahay ku koobay sidaasoo fayujaaziihim calaa acmaalihim camalkooda ayuu ka abaalmarinaya wey waid gadawta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim aayaddan laga bilaabo waxa weeye ilaa lixdan aayadood aan ka tagna waxaa laga hadlayaa gaswatu uxud u arkay saddex arrimood buu ku riyooday asagoo seeftiisa afkeedii la jebiyey wuu ku riyooday afkeeda uu jaban yahay jab ku yaallo wuu ku riyooday wuxuu kaloo ku riyooday neef lo ahoo la gowracayana wuu ku riyooday wuxuu kaloo ku riyooday dircigiisi uu qabay oo gacantiisa geliyena waa uu ku riyooday nebiga wuu fasiray calayhi salaatu wasalaam ru'yadiisaas wuu fasiray wuxuu ku ta'wiiliyey seeftiisa afkeeda oo la jebiyey wuxuu ku fasiray yacni dad ahlu beytkiisa ka mid ah in la dili doono ay meesha ku dagaal ku dhiman doonaan ahlu beytka ka mida inay ku dhiman doonaan wuxuu kaloo ku fasiray neefka geelo neefka lo-da la gowracayana asxaabtiisa rag ka mida in meesha lagu dili doono ay dhiman doonaan buu ku riyooday oo ku fasiray dircigana wuxuu ku fasiray madiina oo maarata madiino inay dhowrsan taho ilaashan tahay aan waxba laga qaadi karin nebiga maalin jumcaa buu soo baxay bacda salaat ljumuca ayuu kunkaas qof la soo baxay markuu meel la yidhaahdo ashawd marayo oo maaragta beer madiine iyo uxud u dhaxaysa ah markuu marayo ayaa cabdullaahi bni ubay ibni salool oo la socda nebiga oo ra'yigiisa owl uu qabo in madiine la joogo baa wuxuu la soo laabtay yani jeeshka saddex meel markii loo qaybiyo meel kamid oo la soo laabtay yani saddex boqol iyo ziyaada ayuu la soo laabtay weyaan oo munaafiqiintiisa isagoo iscaraysiinayoo leh ra'yigeygii baa la khilaafay marka maxaan ka doonaynaa markuu la soo laabtay oo uu ka soo noqday ayaa waxaa ka daba yimid cabdullaahi ibni camr ibni xaraam yani jaabir ibni cabdillaahi aabihii ayaa ka daba yimid markaasuu canaantay oo ku booriyey inay soo laabtaan markaasuu wuxuu ku yidhi tacaaluu qaatiluu fii sabiili illahi aw idfacuu naskiisiya ilahay qur-aanka kusoo dejiyey maarata waan arki doona insha allahu tacala kaaliya buu yihi war ilahay jidkiisa ku dagaalama ama madiine kaaliya difaacda hadalkaasuu ku yidhi markaasuu cabdulahi bn cabdullaahi ibnu ubay wuxuu ku yidhi law naclamu anakum tuqaatiluuna lam narjic haddaan ognahay inaad dagaal dagaalamaysaan ma laabanayn buu yihi laakin dagaal uma socotaan in laydin laaya u socotaan buu yihi saasuu ku yidhi markaas kasoo noqday yani dadkaasuu la noqday cabdullahi bn cabdullaahi bn camr bn xaraam wuu caayey yani maaragtay isagoo caynayo kasoo laabto nabigu usoo noqday calayhi salaatu wasalaam ashaabta marka dad kamid ahaa rag kamid ah ayaa waxay nebiga usoo bandhigeen maadaama yuhuudda ay xulafo qaar la ahaayeen heshiis iyo taxaaluf uu ka dhaxeeyey in ay u yeertaan oo ay dagaalka kala qayb galaan yuhuuddeedni dadkii xaliifkana la ahaayoon heshiiska ahayn hanala dagaal galeen mar hadduu ninkaan noqday bay yidhahdeen wuu ka diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yuhuud ma kaalmaysanayna buu yidhi waa forow ka qaaday maxaa yeelay macrakada waxaa la yidhaha dagaalku waxau dhex yaallaa bayna aliimaani waalkufri iimaan iyo kufri buu dhex yaallaa sidaa darteed marka sidaa darteed ma kaalmaysanayno nabiga marka wuxuu tegey meel waadiga uxud ayuu maaragtay gees ka degey dhabarkiisana wuxuu xijiyey buurta uxud buu dhabarkiisa xijiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisana wuxuu ka reebay inay dagaal bilaabaan ilaa uu nabiga faro amar ou amro inaysan qofna uusan gaca waxba bilaabin ayuu maaragtay ay arrintaas u ka reebay ma dagaalami kartaan buu yidhi ilaa aniga aan idin amro maalinkii jimcada habeenkii sabtida meeshiibu ugu dhacay subaxii sabtida markii la gaaray nabigu wuxuu isku diyaariyey isagoo toddoba boqol oo ciidana wato oo konton kamida konton fardooley keliya wataa nabiga alayh salam konton ninaa fardaa fardo ku dagaalamaya ayuu wuxuu isku diyaariyey saaki inuu la dagaalamo nimankii qoraysh ahaa ee weerarka soo qaaday inuu iska dhiciyo wuxuu fadhiisiyey buurta uxud meel maaragtay ay kasoo geli karaan gaalada ama fardoolada ay ka imaan karto ayuu nebigu wuxuu fadhiisiyey konton nin oo rumaad la yidhaahdo oo leebka iyo fallaarka aada u geli yaqaano ayuu halkaasi dhigay wuxuuna madax uga dhigay cabdullahi bni jubayr radia allahu canhu ayuu madax uga dhigay nebiga markuu ragkaas meesha dhigay markaskaas inay laazimaan ayuu amray wuxuu yidhi haddii farduhu aydin soo aadaan yani maaragtay leebkiina ku gana buu yii walaa yu'tayana min qibalikum dhinaciinana yaanala kaga imaanin buu yii dardaaran aad u adag buuse dhinaciina yaanala kaga imaanin wuxuu yihi makaankiina laazima in kaanat innawbatu lana aw calayna haddii anaga nala ka adkaaday haddaan adkaana labadaba hanoo imaaninina meeshiina jooga buu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam weliba wuxuu yidhi wain ra'aytumuuna takhaafuna atayru fala tabraxu makaanakum haddaad aragtaan inta nalnala laayo in shimbirtii iyo bahalihii bahalkii una cunayo maaragtay shimbirtii haadi ay noconayso haada ay noconayso haddaad aragtaan meeshiinaa kasoo kicinin oo rasuulku ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh nabiga maalintaas calanka wuxuu u dhiibay yani muscab bn cumayr ayuu gacanta ka saar u dhiibay labada dhinacna oo ciidanka labadiisa dhinacna dhinacna zubayr ibnu cawaam uu madax uga dhigay oo xijiyey dhinaca kalena almundir ibnu camrin ayuu madax ka dhigay weyaan yani midigta iyo bidixda labada jaanib laftaasu kala dhigay weyaan dhalinyarada maaragtay maalintaas dhalinyaro fara badan baa waxay jeclaadeen inay dagaal ka qayb galaan oo yar yar ah ilmo yar yar ah nebigu wuu ka reebay sida cabdullahi bni cumar yaraantiisaa lala reebay uusan awoodi karin maalintaas dagaal zayd ibnu thaabit baa kamid ahaa rag badan oo maaragtay saxaabada kamid ah yaraantaasuu ku reebay qaar yar yar oo arkay inay awood leeyihiinna waa u ogolaaday qaar yaryaro dagaalka ka bixi karo xoog lehna waa u ogolaaday sida samurat ibnu jundub iyo raafik ibnu khadiij iyo saxaabadaas yararkaana waa u ogolaaday sababta way awoodi kareen rag maarata iska dhicin kara weyaan dagaalka inay ka qayb galaan ayuu nebigu u ogolaaday weyaan quraysh marka yani waxay wataan saddex kun oo ciidan ah fardahoodu waa laba boqol oo fardood bay wataan oo faaris laba fardo ku dagaalamaya bay wataan yani dhinaca midigta ah waxay ka dhigeen madax uga dhigeen khaalid ibn waliid bay fardaha madax uga dhigeen dhinaca bidixda maysarat ljes la yidhaahdana waxay madax uga dhigeen cikrimata bn abi jahl ayaa madax looga dhigay oo aabihiis beder meesha lagu dilay weyaan halkaasuu madax uga dhigay weyaan waxaa dhacday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey seeftiisii iyo wuxuu gacanta ka saaray maalintaasi ninka saxaabiga maaragtay saxaabiga jaliilka la yidhahda abu dujaana samaak ibnu karasha ama karsha ayuu u dhiibay oo gacanta ka saaray abu dujaana waxaa la yidhi abu dujaana nin aad geesi u ah buu ahaa dagaalka markuu galana yani kaana yaktaal وحرقون جرى حرقوا كل جرى يعني نن مارك حوق حوق له جيسي آه. أيوة ها مركز النبي قعدت وجودي بسيف كيسيو أسوي قعدت كسارة فقال في مركو وحصاب العربي يرادن كو مشركين تا من اللي يراد أبو عمرو الفاسق أولا أبو عمرو الراكب الذي يجري ومجعي سنة يراد يعني مارتي عبد الله بن عمرو أيا اللي يراد لكن أبو عمرو الراكب الذي يجري النبي أبو عمرو الفاسق وبحيي ninkaas ayaa dagaalka bilaabay muslimiinta ku soo bilaabay dagaalkiibaa marka sidoodiiba dagaalkiibaa bilowday dadkii saxaabadii aad bay u dagaalamay dadka aad maalinta u dagaalamay abu dujaana ka mid ahaa radia allahu canhu waxaa ka mid ahaa talxat ibn cubaydillahi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xamsat ibn cabdilmualib oo nabiga adeerkii ahaa baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cali ibn abi aalibin radia allahu canhu waxaa ka mid ahaa anas ibnu nadr radia allahu canhu waxaa ka mid ahaa sacd ibn rabiic ragkaasa aad iyo aad maalintaasi saxaabada aad aad u dagaalamay maalinta gelinkeedii hore dagaalka markuu bilowdayba muslimiinta lintii heshay gaaladii waa la jibiyey riwaayadka qaar waxay leeyihiin waxaa laga dilay mushrikiintii quraysh ilaa toddobaatana laga dilay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin maya waxaa laga dilay laba iyo labaatan ayaa laga dilay bay leeyihiin calaa kulli xaalin haziima ku dhacday oo waa carareen oo way kareen weeyaan markii ay arkeen marka muslimiintii gaaladii oo sii baqanayso oo jabtay oo muslimiinta qaarkoodna haniimadoodii iyo waxooda urursi ay ku jiraan ayaa nimankii yacni halkaas buurta uu fariisiiyey oo nebigu ku yidhi haddii aad haadooda cunayso aragtaan meeshiina ka soo teginina ayaa waxay yidhaahdeen yaa qawmi alhaniimata alhaniima yani waxay yidhahdeen waa ishalmaameen waxay yidhahdeen haniimadii yaan ladinka boobin xoolihii yaan ladinka boobin bay yidhahdeen markaasaa ninkii amiirka u ahaa cabdullahi bni jubayr ayuu amar siiyey wuxuu yidhi wuxuu xusuusiyey cahdigii nabiga iyo balantii nabiga ma aynan maqlina waa kasoo wada dhaqaaqeen wey waxaa ku hartay baa la yidhahdaa dad yar ayaa maaragtay qaar ay ku sheegaan toban camal toban nin camal ah meesha ku hartay oo cabdullahi ibn jubayr iyo toban nin oo kale la mid a ayaa meesha ku haray oo fadhiistay wey gaaladii markii jabkeedii nimankii khaniimadiiba ka qayb qaateen gaaladii waa jabtay khaalid ibn waliid dagaalka ma gelin meel halkaasoo ciidankiisa ku haysta fardihiisa ku haya halkaa markuu arkay meeshii inay cidlo tahay oo wax fadhiyaa la aragoo dad yar ay yihiin ayuu meeshii fardahii ou nebigii ilaalada saar dhigay bou xoog ku soo galay ilaa maaragtay yani maaragtay raggii meesha uu ku laayo ay ka mid ahaa cabdullahi bni jubayr iyo maaragtay raggii la joogayba radia allahu canhum ardaahum ay meeshii kuba ku dilay markaasuu asxaabtii oo haniimadii kusii jeeda buu dhabarka kaga yimid dhabarkuu kaga yimid markaasuu maarata wuxuu layn karo ay fardooladii meesha ku laayeen quraysh markay arkeen in fardihii khaalid ibn waliid ay soo galeen ayagana waa soo noqdeen dhinaca kale iskaga yimaadeen muslimiintii labada dhinaca la iskaga celiyey xaggii hore gadaala looga yimid calaa kulli xaalin jab dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa maaragtay muslimiintii soo gaartay oo qatli fara badan ilaa la yidhaahdo toddobaatan muslimiinta saxaabada ka mid a ayaa meeshaasi ku dhimatay oo maaragtay haziimadaas الله سبحانه وتعالى وقدر إلى الشهادة ما شكوها لها مركي يعني ما عرفتي مسلمين تي أي انت أي كدلين أي مشركين تي وحيدوا قد النبي عليه الصلاة والسلام قال كون وإرسان أي رسولك عليه الصلاة والسلام نبي قال ضد يربى كوها ريبا لدي عدد ير أي كوها ريبا وقعمها فرح المترين كرو قال كون سي أسود دفاعيين وأنصارك كاملة مد مد سي حضاء وقشوا دعي سمارة ورنكي وحلا مكة أما سيف قد دعي سبع دنتين waxa marka nabiga ku haray maarata maxaa la yidhahdaa muscab bn cumayr oo calankii wadayna saaxibu liwaa ahaana isagiina waa la dilay oo muslimiintii maaragtay ka calankoodii waday meeshii buu ku shahiiday oo lagu dilay ilaa nabiga intay u gudbeen ay maaragtay madaxiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam ay daqar ku dhufteen ilaa birtii koofidii birta ugu jirtay ay wejigiisa ay gasho madaxiisa ay dhex gasho يعني waxaa la yidhaahdaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wejigay ka dakreen iligiisa rubaaciyadiisa hoose ilkahan hoose mid kamida bay ka jabiyeen yani birtii koofidii birtabay madaxiisa gashay siday ugu dhuf maaragtay ay waran iyo wax lamida ee seef ugu garaacayeen birtiisii gashay god ou qoray ou qoday ninka la yidhahdo abu camr alfaasiq aan hadda kasoo hadlaynay oo muslimiintiina ku dhacaan oo ugu talagalayna godkiibuu nabigu ku dhacay ou daday godkaasuu nabigu ku dhex dhacay salawaatu llahi wasalaamu calayhi intaasoo dhibaato ah ayay maaragtay gaadsiiyeen markaa kabacdi baa shaydaan ayaa qayliyey yani runtii saxaabada marka nebiga aad u difaacday oo markii dambe ilaa gaalada ay qayliyaan oo ka celiyaan gaadsiiyey waxaa ka mid ahaa talxat ibnu zubayr يعني طلحة بن عبيد الله بكمدها طلحة بن عبيد الله بكمدها وحكمدها أبو دجانة وحلل أبو دجانة فلارتي النبي قصة صعطة أسان أسكب بذلك فلارتي ورنك النبي قصة صعطة أسان وقضى عيا نبي قدر كيسو تاجنا لا ولا بكل إسلاس ومارتي ولا النبل يحول نقضي ما دقاقين دفاع عصو قلي رضي الله عنه مركز الشيطان دواقي ويري وحال جارسية نبي محمد واقنتي لو محمد واقد توالد إلى محمد في سوق قليل مسلمين تمركي أرنتا على لجهر محمد واقد قليل وحين نقطة طامة هي مصيبة وين ومسلمين تكون دعوة كرم بين أقاتين مركزي بجرام بإنتي هرتين بقالك حتى كعر مركزي يعني آه وحي عدم بوي حمام النبي انت مركي ليري مركا وحاد علي منك اللي يراهدو آه أنس بن النضر صحابي جليل كان ayaa wuxuu soo qaabilay saxaabada qaar ka mid a cumar bn khaaab iyo talxat ibn cubaydillaahi rag ay ku jiraan muhaajiriintii ayuu ka hor yimid iyo ansaartii markaasaa waxaa lagu yidhi ayagoo murugaysan ayay maaragtay ka hor yimaadeen markaasaa waxay dhaheen qutila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa la dilay bay dhaheen wuxuu yidhi anas ibnu nadar radia allahu canhu yani fiir iimaankiisa quwada ilaahay qawida uu siiyey famaa tasnacuuna bacda famaa tasnacuuna fi lxayaati bacdahu mar hadduu nabiga dhintay maxay tahay gadaashii nolosha aa sugaysaan waa maxay quumuu famuutuu calaa maa maata calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam istaaga buu yidhi ku dhinta nabiyullaahi maxamed wuxuu ku dhintay idinkana hadalkaas ayuu maaragtay anas ibnu nadar radia allahu canhu uu ku yidhi wuxuu la kulmay sacd ibnu mucaad ayuu meesha kula kulmay markuu la kulmay yani maaragtay wuxuu yidhi yaa sacdu sacdu la hadlay anas ibnu nadar intuus dagaalka gelin way wuxuu yidhi waa han labiix iljanna waxaan helayaa buu yidhi jannada unaygeedii baan helayaa bu innii ajiduhaa min duuni uxud buurta uxud sukadeedaan jannada carabteedii ayaan ka helayaa bu riixdeedii baan helayaa bu markaasuu mushrikiintii qaabilay ilaa la dilo radia allahu canhu meesha uu ku dhinto waxaa la leeyaha waxaa waaye markuu mushrikiintii dhex galay keligii oo seeftiisii la galay bay dileen markii la tiriyey anas waa la oqoon waay toddobaatan waxaa laga tiriyey darbata sayfina seef lagu garaaco toddobaatan meel oo looga dhuftay ayaa laga tiriyey wax garta waa la waayey ilaa walaashiisa waxaa la yidhahdaa farihiisi ku garatay say u bedelmay say u dilaayeen yani saasuu maarata ku dhintay radia allahu canhu sidoo kale xamsat ibn cabdilmualib ayaa isagana meesha dadkii lagu dilay ka mid ahaa waxaa dilay waxshiye mid la yidhaahdo oo addoon u ahaa jubayr ibni mudcim ayaa dilay camu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam maarata xamsat ibn cabdilmualib jubayr ibnu mudcima horay wuxuu ku yidhi addoonkiisaa la yidhaha waxshiyibu wuxuu ku yidhi haddii aad xamse disho waan ku xuraynayaa buu yidhi xor baa tahay buu xamse haddaad soo disho waxshiyi wuxuu yidhi aday dagaal umaba gelinba waxaan raadsanayay keliya xirbadayda baasha la yidhaahda baan watay buu yidhi takiga warankayga waxaan fiirsanaya xamse keliyaan raadinayo waxaan arkay buu yidhi nin asad ahoo saa dadku u laynayo saan ula gaasamayo ula gaasamaya markii dambe baashi baan ku tuuray halkaasaa ka geli ilaa uu dhaca buu yidhi dhulka oo meesha kula dhacay xamdi ibn cabdilmutalibna meeshaas ayuu raggi ku dhintay ayuu ka mid ahaa markuu dhintay intaa kuma simine hinda bintu cutba oo abu sufyaan xaaskiisii ah cutbat ibn rabiic cutbat ibn rabiica oo khaswatu badrin lagu dilay aabaheed ayay in xamza dilay xamza inuu aar ka rabta xamza raasanaysa hinta markii xamza la dilay ay maqashay ayay timid calooshay ka dillaacisay beerkiisa bay la soo baxday siday riwaayadku leeyihiin waa calalisay markaas iska soo taftay yani na naagi kaa qabtay astaqfirullah saxaabiyad bay ahayde markii dambe waa islaamtay laakiin shiday ahayd yani qof aada waa maarata qalbi adag ay ahayd runtii waxa waaye carabkiisa beerkiisa inta calalisay bay haddana taftay maarata calaa kulli xaalin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waa dhintay la yilo saxaabadii saa ay rumeeyeen ayuu nabiga soo qaabilay oo meeshii ka soo baxay waxa ugu horeeyey nabiga arkay baa la yidhahdaa kacb bnu malik shaacirkii saxaabada ninkii gabyaaga ahaa ayaa ugu horeeyey oo arkay nebiga markaasuu dhawaaqay oo yidhi bicla sawti yaa macshara almuslimiin abshiruu hada rasuulu llahi sala allahu alay wasalam muslimiintiiya bishaaraysta waa kan rasuulka ilaahaye nabiga marka gacanta u ishaaro yidhi aamus buu yidhi maarata laanna hadday maqlaan kusoo rogaa celinaya waana dilaya aamus buu yidhi wuu aamusiyey yani maaragtay ilaa saxaabadii ay soo urureen markaasay maaragtay buurta uxud agteeda meel ahay iskugu yimaadeen markaa nebiga intuusan buurta imaanin baa waxaa ka hor yimid bay leeyihin riwaayaadka ubay ibn ubay ibnu khalaf nin la yidhahdo mushrikiinta ka mid ahaa odayaashoodii ka mid ah meeshaa shicbiga ah oo la marayo waadigaa buu kaga hor yimid markaasoo awalna ubay ibnu khalaf wuxuu ku yidhi maka markuu joogay buu yidhi maxamed anaa dili doona buu yidhi markaasaa nebiga warka loo sheegay nebiga marka isagoo madiino joogo wuxuu yidhi marka warka loo sheegay bal anaa aqtulhu insha allah anaa dili doona buu yidhi ilahay idankiisa u yidhi markaasu waxaa ka hor yimid ubay ibnu khalaf nebiga wuxuu ka qaatay xaaris ibnu sima saxaabiga la yidhaha ansaari ayuu warankii uu haystay buu ka qaatay nebiga ku tuuray salawaatu llahi wasalaamu calayhi dhaawac buu noqday marka waa cararay dhexuu kusii dhintay bay maarata riwaayaadku leeyihiin ubay ibnu khalaf halkaasu ku dhintay wuxuu nebigu dadkuu dilay buuna ka mid ahaa salawatu llahi wasalaamu calayh marka dagaalkii istaagay muslimiinta meesha ku urureen gaaladiina ay inay adkaato iyo libta haystaan ay haystaan oo xag istaageen ayaa abu sufyaan boortiibuu fuuray markaasuu qaydiyey wuxuu rabaa dadka inuu ku tiigtiigta buu rabaa waa idinka raayi yidhaahdo digdigashaa la yidhahda waa ku diganaya wuxuu yidhi afiikum maxamed maxamed ma idinku jiraa nabigu wuxuu yidhi laa tujiibuuhu ha u jawaabin inuu juu ha u dhiinina yaa loo jawaabi markii loo jawaabi waayibu wuxuu yidhi haddana afiikum ibnu abi quxaafa abubakaraa loo jeedaa abubakar sidiiq ibnu abi quxaafa o abubakar ma idinku jiraa buu yidhi waa laga aamusay looma jawaabi wuxuu yidhi afiikum cumar ibnu khataab cumar ibnu khataab ma idinku jiraa waa laga aamusay shib baa laga yidhi qofna saddexdoodaas basoo weydiiyey markuu saddexdooda weydiiyey oo wax u jawaabo la waayey buu wuxuu yidhi ama haaulaai faqad kafaytumuuhum dadkiisi intuu ku jeesta yidhi waad kaafiseen buu yidhi saddexdaas waa idin daayeen buu yidhi waa dilnay cumara marka isheen waaye meeshiisuu ka istaagay buu wuxuu yidhi yaa caduw allah yani wuxuu ku yidhi cumar ibn khataab baa intuu istaaguu yidhi yaa caduw allah ina aladiina ina aladiina dakartahum axyaaun waqad abqa allahu laka maa yasuuk saddexda aad sheegtay waa nool yihiin allahna wax ku xumid geliya buu kuu baaqi yeelo ku dhibo saddexdoodu waa nool yihiin buu yidhi la soco saas u sheegay markuu maqlay markii inay nool yihiin ayuu wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo maaragtay abu sufyaan ayaa wuxuu yidhi qad kaana fi lqawmi masula lam aamurha walam yasu'nii yani dadka waxaa ku dhex jira uu yidhi dadkii laydinka laayay suuraddooda dad la bedelay oo wejigii iyo maaragtay la jeexjeexa sida xamso kale laakiin aniga ma amrin buu yidhi ma farin hadday haddii la sameeyey se ima xumi gelinaysa waxaan ka xumaayo ma ah anugu ma aanan amrin laakiin haddii la sameeyey kama xumi buu yidhi maarata waa waxaan raali ka ah markaasaa hadal uu yidhi uclu hubal uclu hubal sanamka hubal la yidhahdo kor noqo maanta adaa maxamed iyo asxaabtiisa waa ka adkaarnay buu wada markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa tujiibuuna war maa u jawaabtaan buu yidhi markaasay dhaheen saxaabadii bimaada nujiibuhu ya rasuula allah maxaan ku jawaabnaa markaasuu wuxuu yidhi quluu allahu aclaa waajal allah baa sarreeyo oo weyn dhah ku iraahda buu yidhi markaasay sidaa ku yidhahdeen markay intaa yidhaahdeen haddana wuxuu ku yidhi lana alcuza walaa cuza lakum annaga sanadka cuza la yidhahdaan leenahay idinkana madahidiin markaasuu nabigu yidhi alaa tujiibuuna war maa u jawaabtaan markaasay dhhen bimaada nujiibuhu maxaan ku jawaabnaa rasuulka allow markaasuu wuxuu ku yidhi quluu allahu mawlaana walaa mawlaa lakum allah baa mawlaheeni iyo naasirkeeni ah idinkana mawle mawle malahidiin sidaas ku dhahday markaasu abu sufyaan markii loo jawaabay wuxuu yidhi alyawmu biyawmi badrin buu yidhi alyawmu biyawmi badrin maanta bederay udhigmataa buu leeyahy walxarbu sajaal garbadac waay dagaalkuna marna idinka adkaanaya marna anaga adkaanayna buu yidhi marka waa sidaas buu yidhi sida nooga adkaateen baan idinkaga adkaanay cumara u jawaabo wuxuu yidhi laa sawaa ma sina buu yidhi labadooda beder iyo iyo maaragta tan ma sina buu yidhi maxaa yeelay qatlaanaa fi ljanna waqatlaakum fi nnaar kuweena nala ka dila naar jannaday gelayaan kuwiinana naartay gelayaan marka marna ma silmi karna buu yidhi shahaado weeyaan dagaalkii markuu intaa ku dhamaaday abu sufyaan ciidankiisuu la soo noqday meel dhexe markay marayaan ayuu wuxuu qoomkoodii waxay isku canaanteen war wax aad samayseenba lama arkaba ayagabaa dib iskugu noqday maxaa yeele ru'asadii waa wada nool yihiin maxamedaa nool abubakaraa nool cumaraa nool fulaanaa nool wax ka dhintayba ma leh marka waxaad qabateen ma lehe aan laabano nimanka is soo raacinay yidhahdeen mar labaad aan ku laabano meel dhexe markay marayaan markay hadalkaas ay yidhaahdeen ayaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa warkii maqlay inay soo noqonayaan nabigana madiinau tegey isaga asxaabtiisii madiinay tegeen marka inay soo noqonayaan ay ogaadeen ayuu nabigu wuxuu yidhi waa wuxuu ugu yeehay saxaabadiiba ugu yeehay dadki wuxuu yidhi haye han isku yimaado intii uxud ka qayb gashay keliya baxaysa buu yidhi laa yakruju macana ila man shahida alqitaal uxud qof ka qayb gala mooye qof kalona raaci kara male markaasay dhaawacoodii iyo maaragtay iyo kuwoodii kulligood intii maaragtay badarka uxud ka qayb gashay dhammaantood ay nabiga soo raaceen innagana waa baxaynaa buyidhi waa ka hortegaynaa intaysan naga hor imaanin waa israaci waa maaragtay waa dagaalamaynaa buyidhi sidii buu nabiga xataa dhaawaciisii buu soo watay ayagoo dhibko yani maaragtay qaarkood xataa aysa socolna ay yihiin ayay isa soo dhibeen saxaabada ridwaan ullahi calayhim ilaa ay muslimiinta kasoo gaareen meesha la yidhaahdo xamraa ilasad yani maaragtay mawqifka la yidhaahda bay yimaadeen meesha xamraa ilasad markii uu joogo ayaa nebiga waxaa la kulmay yani nin la yidhahda macbad ibn abi macbad alkhuzaaci ayaa la kulmay oo sir ahaan usoo islaamay mushrikiintusi ay u haysteen inuu weli uusan islaamin oo gaal yahay ay u haystaan nebigu wuxuu u idnay wuxuu yidhi niyahow wixii aad abu sufyaan nooga yani khudlaan ku samayn karto oo nooga sii jeedin karto kusii jeedi buu yidhi waxaad ku ohan karto ku dheh sidii buu marka yani macbad ku soo baxay abu sufyaan markuu arkay macbad oo madiine ka yimid oo ayaga meeshooda usoo socdo ayuu yidhi yaa macbadu maa waraa'ak buu yidhi maxaa gadaashaada maxaad kusoo aragtay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waxaan soo arkay moxamed iyo asxaabtiisa oo aad u kubanaayo oo jamac aad u tiro badan soo urursaday wixii madiine ku haray oo dhanna soo watay xataa dhaawacoodiiyo soo wateen yidhi oo halkan joogo xamraa ilasadan kusoo dhaafay buu yidhi halkan dhamaray markaasuu yidhi maxaa ra'yi yeelaysaa tala ii sheeg aniga waxaan kuula talina odhina sii socoto oo maka sii aado oodan gadaal u noqonin wallahi waa aqbalay buu yidhi sidii buu yeelay marka madiina uu sidaas maaragtay markuu usoo aaday nabigana calayhi salaatu wasalaam meesha saddex maalmood ayuu fadhiyey xamraa lasad markaa kabacdi buu maaragtay nabiga madiine kusoo laabtay salawaatu llahi wasalaamu calayhi dadkii dhintayna intuusan madiine aadin ayuu aasay oo shuhadadii ba uxud halkaas baa maaragtay waxaa la iskugu geeyey nin walbaba meeshii oo ku dhintay ha lagu aasaa lahi masraciisii meeshii oo ku dhintay oo yani ku dhacay halkaasaa lagu aasay markaasaa laba laba iyo saddex saddex iyo loo aasi jiray nabigana wuu weydiin jiray wuu weydiin jiray marka la aasayo koode koodeebaa akhdan bilqur'aan aktaru akhdan bilqur'aan keebaa qur-aanka yani aada u yaqiinay buu odhan jiray haddii loo ishaaro hebel ay yaqaano la yidhaahdo qiblada xaggeeduu xijin jiray markaasuu kalkale ku xijin jiray weyaan muslimiinta marka iyagoo oo guulaystay oo runtii yani gaaladii intay ka daba tageen habal habal laga lahay dad badan ha shahiideen laakiin ayagoo guulaystay oo damiir ahaan u dhisan oo quraysh mar labaad intay ka daba baxeen qurayshna ay carartay ee laabatay ah oo qalbigoodu dhisan yahay ayay madiino kusoo laabteen insha allahu tacaala nusuusta soo socota aayadaha qur-aankan ka hadli doona darsigeena dambe hada wabilahi tawfiiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed